galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galab salaaso ah bisha noofembar ee sanadka labada kun afarylabaatanuna waa lix iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggan internetka v o e somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtii wararka v o e waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o e waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyo milatari oo laga dareemayo jubbaland iyadoo ay soo baxayaan baaqyo ku aadan in la isxakameeyo haddii rascamboni laga dhigtay saldhig oo qoladan ay u dareemaan inay hadadaad iyo wax ay tahay laysu dhaqaaqo marka waxaa imaanaysa meeshaa dagaal baa dhici kara waxa weeye calal aqal in dowladduna dhinac aysan u dhaqaaqin axmed madoobe iyana in aysan mar walbaba ay dhihin xagga taxdiid nagaga sii jiraa
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan madaxdii ururka xamaas ee qatar ka guuray oo u wareegay dalka turkiga
sida laga soo xigtay hogaamiyaasha israa'il waa ay heli doonaan hogaamiyaasha xamaas waana ay ku beegsan doonaan meel kasta oo ay ku helaan balse waa inaan xusno in turkigu uu uga digay israa'iil in ay ka howlgalaan dhulkooda
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida golaha wasiirada ee israa'iil ayaa la filayaa in uu go-aan ka gaadho heshiiska xabad joojinta ee lagu joojinayo dagaalka ka socda lubnaan arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo israa'iil ay kordhisay duqaymaha ay ku qaadayso goobaha ay sheegto in ay yihiin xarumaha xisbullah halkaasoo ay ku dhinteen koob iyo soddon qof isniintii shalay sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee lubnaan safiirka israa'iil ee qaramada midoobay dani danon ayaa sheegay in horumar laga sameeyey wadahadallada halka xogayaha arrimaha dibadda midooda yurub joseph borrell uu ku baaqay in israa'iil aanay diidi karin xabad joojinta uu maraykanka iyo faransiisku dhexdhexaadiyeen wararka ayaa tilmaamaya in israa'iil iyo lubnaan ay ku dhow yihiin heshiis waxaana madaxweynaha maraykanka jo biden iyo dhigiisa faransiiska emmanuel macron la filayaa inay ku dhawaaqaan heshiiska lix iyo soddonka saacadood ee soo socda gudahood israa'iil waxa ay xaqiijisay in heshiiska xabadjoojinta uu yahay mid jilicsan oo qiimeyn joogto ah lagu samayn doono iyadoo ay suurtagal tahay in ciidanka maraykanka la geeyo lubnaan si ay kormeer u sameeyaan si kastaba horatee wasiirkii hore ee difaaca israa'iil benny gants ayaa ka digay inka bixitaanka ciidanka israa'iil isagoo sheegay in ay arrintaasi adkayn doonto in israa'iil ay mar kale bartilmaameedsato xisbullah dowladda israa'iil ayaa soo saartay go-aan ay ku xayirayso wargeyska haaretz kaas oo lagu eedeeyey in uu meel uga dhacay israa'iil go-aankan ayaa mamnuucaya in wasaaradaha dowladda israa'iil iyo hay-adaha dowladda ee maalgelinta hela aanay wax xiriir ah la yeelanin wargeyskaasi sidoo kalena aan lagu daabicin wax xayeysiis ah tallaabadan ayaa timid kadib markii wargeyska haaretz oo ka mid a wargeysyada ugu waaweyn israa'iil uu ku baaqay in la maxkamadeeyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo qaar ka mid a wasiiradiisa waxaa sidoo kale la sheegay in faallooyinka wargeyska ee ku saabsan siyaasadda israa'iil iyo mowqifyadeeda caalamiga ah ay wiiqayaan sharciyadda israa'iil ay dunida ku leedahay wargeyska ayaa sheegay in netanyahu uu doonayo inuu wiiqo xorriyadda saxaafadda iyo inuu isku dayay inuu aamusiiyo warbaahinta madaxa bannaan wargeyska haaretz waxa uu ku hanjabay inuu dacwad u gudbin doono maxkamadda sare israa'iil si uu uga hortago xayiraadda dowladda isagoo ku tilmaamay go-aankan inuu yahay weerar ka dhan ah dimuqraadiyadda iyo xorriyadda hadalka ee israa'iil ururka saxafiyiinta israa'iil ayaa cambaariyey go-aanka iyagoo ku tilmaamay tallaabo sharci darro ah oo lagu curyaaminayo saxaafadda madaxa bannaan dalalka xubinta ka ah isbahaysiga gaashaanbuurta nato iyo dalka ukrain ayaa maanta oo salaasaha ku kulmaya magaalada brussels si ay uga wada hadlaan xaaladda ka taagan ukrain kadib markii ruushku uu tijaabiyey gantaal cusub oo boolistig ah oo lagu garaacay ukrain kulankan ayaa sidoo kale lagu falanqeyn doonaa weeraro kuwan ka dhalan kara oo waaweyn iyada oo ruushka uu habeenkii xalay qaaday duqaymo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo tiradoodu ay gaadhay boqol iyo sideed iyo siddeetan diyaaradood kuwaasi oo sababay burbur ballaaran waxyaabaha laga filayo kulankan waxaa ka mid ah go-aamo ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa awoodda ruushka ee soo saarista hubka iyo taageerada joogtada ee neto ee ukraine waxaa jira sidoo kale walaac ka dhashay saameynta dib ugu soo noqoshada trump ee aqalka cad taasoo keeni karta cadaadis dhanka ukraine ah oo ku saabsan tanaasul dhuleed sida ay falanqeeyayaashu sheegayaan dhinaca kale dowladda ruushka ayaa sheegtay in ay qabsatay magaalo cusub oo ku taala waqooyiga bari ee ukraine iyadoo ciidamada ukraine ay wajahayaan dhibaatooyin soo noqnoqday intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu hidil warkii caalamka halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaantay doorashadii shalay ka dhacday magaalada kismaayo ee mar saddexaad madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland loogu doortay axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo doorashooyinkii ka horreeyey ee guddoonka baarlamaanka go-aanka dowladda federaalk ayaa kasoo baxay shiray xalay magaalada muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada warkan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo xalay yeeshay kulan aan caadi ahayn ayaa go-aan ka soo saaray doorashooyinkii ka dhacay kismaayo ee uu qabtay maamulka jubbaland golaha oo fadhigoodu uu qaatay saacado dhowr ah ayaa isku raacay in gebi ahaanba ay sharciga baal marsan yihiin doorashooyinkii ka dhacay kismaayo sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale oo akhriyey qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa caawa uu yeeshay kulan aan caadi ahayn oo deg deg ah oo uu shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre kulankan golaha wasiiradu waxa ay ka soo saareen qaraar gola wasiire oo ku saabsan jubbaland qodobka koowaad sharciyad la-aanta xubnaha xulan iyo hogaamiyihii hore ee jubbaland o golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxay go-aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hogaamiyihii hore ee jubbaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsanayn qodobka konton iyo shanaad iyo qodobka konton iyo lixaad ee sharci lamber labaatan iyo afar ee soo baxay kow iyo soddonkii maarso laba kun labaatan iyo afar kuna saabsan wax kabeddelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka isla markaasina aan waafaqsanayn xeerka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo suhdimaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed iyo xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya labo golaha wasiiradu waxay go-aamiyeen in dhammaan tallaabooyinka hoos ku xusan oo loo maray doorashada sharci darrada ah ee dowlad goboleedka jubbaland aysan waafaqsanayn sharci lamber labaatan iyo afar ee soo baxay soddon iyo koodii maarso kuna saabsan wax kabeddelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ba magacaabista guddiga sharci darrada ah ee doorashooyinka ee uu soo xushay hogaamiyihii hore ee jubbaland ta hanaanka uu hogaamiyihii hore ku soo xushay xubnaha isagoo adeegsanaya isla guddigaasi sharci darrada ah ee doorasho oo uu isagu soo xushay qaraarka golaha ayaa lagu faray garyaqaanka guud ee dowladda inuu si deg deg ah maxkamadda sare ee dalka u horgeeyo dacwad ka dhan ah dhammaan tallaabooyinka baalmarsan xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka golahu haddaba waxa uu farayaa garyaqaanka guud ee dowladda federaalk ee soomaaliya in uu si deg deg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee uu ku kacay hogaamiyihii hore ee jubbaland axmed maxamed islaam qodobka labaad dhaqangalka qaraarkan golaha wasiirada qaraarkani waxa uu dhaqan galay caawa oo si buuxda u ansixiyeen dhammaan golaha wasiirada islamarkaana uu saxiixay
qaraarkan ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ahayd axmed maxamed islaam axmed madoobe loo doortay markii saddexaad madaxweynaha jubbaland kadib doorasho uu maamulkaasi qabsaday oo ka dhacday magaalada kismaayo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinac kale waxaa gobolka jubbada hoose laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo milatari dowladda soomaaliya ayaa shalay ciidamo diyaarad ku geysay deegaanka raskamboni oo qiyaastii laba boqol iyo toddobaatan kilomitir koonfur kaga beegan magaalada kismaayo dowladda federaalk waxay sheegtay in ciidamadaasi ay halkaa u tegeen si ay u buuxiyaan meelaha ay banaynayaan ciidamada midooda africa ee atmis marka ay dalka ka baxaan dhammaadka bisha disembar ee sanadkan laakiin maamulka jubbaland ayaa ciidamadaasi ku tilmaamay kuwo ujeedo dagaal laga leeyahay warbixin dhaqdhaqaaqa militari ku saabsan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad dhaqdhaqaaqan militari ee ka bilowday deegaanka raskamboni oo koonfur kaga beegan magaalada kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii aroornimadii hore ee shalay dowladda soomaaliya ay ka dejisay ciidamo aada u tiro badan kuwaas oo ay sheegeen saraakiil u hadlay in ay ku wajahan yihiin goobihii ay ka baxeen ciidamada atmis ee ku yaalay jasiiradaha gobolka jubbada hoose gaar ahaana deegaanada raskamboni iyo sidoo kale buur gaabo hase ahaatee maamulka jubbaland ayaa si weyn uga soo horjeestay tegitaanka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee deegaanka raskamboni waxaana ay sheegeen in ay halis amni ku yihiin deegaanka islamar ahaantaana dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka weecinayso howlgalkii lagula jiray al-shabaab beddelkeeda in ay isku dhacaan ciidamo ka wada tirsan dowladda gaar ahaana maamulka jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya sidaasi silmada ciidamada jubbaland ayaa habeenkii xalay ahaa ka ruqaansaday magaalada kismaayo kuwaas oo dhinaca badda maray iyagoo ku wajahan deegaanka raskamboni oo ciidamo dowladda federaalk soomaaliya ay gaareen waxaana laga cabsi qabaa isku dhacyo dhex mara labada dhinac iyadoona addoomo aada u tiro badan oo ay saaran yihiin ciidamo ay ka baxeen habeenkii xalay ahaa dekedda magaalada kismaayo inkastoo dhaqdhaqaaqadaasi ciidan ay jiraan haddana maamulka jubbaland waxa uu sheegay in ay dhankoodu aad markaasi uga xun yihiin dhaqdhaqaaqyadaasi military sida uu shalay sheegay madaxweyne axmed maxamed islaam oo shalay markii la doortay ka hadlay xaaladda deegaanadaasi waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud taariikhda dib ha u celin maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raaskaabooni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal soomaaliyeed si laba kun iyo saddex iyo tobanka shala laysku laayo laakiin ma dhacayso haddaba madaxweynow waxaa nasiib darro ah laakiin ha laga daayo warwareegga lagu jiro cidda mucaarada cid wax sheegan kartaana halkan ma joogto madaxweyne kalena ma jiro anaa maanta madaxweyne kaa amnigana ciidanka amniga gacantooda ay ciidan kalena ma jiro odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka waxaana ay tilmaameen in ay aada uga xun yihiin xaaladda ka soo cusboonaatay deegaanadaasi waxaana ay baaq u direen maamulka jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka oo ciidamo ku soo daabulaysa deegaankaasi qaadanayna waxaa weeye inaad dowladdanada federaalka ah iyo dowladdanada jubbaland state aan u dirna baaq baaqa waxaa weeye in aan meeshaa diriir ka dhicin xabad inayna noqonin xalka u horeeya inayna noqonin ay noqoto waxa u dambeeya ay noqoto rajana aan ka qabno in xabadda lagaba baaqsan karo haddii waxaan ku idhahdaayay dhimir la yeesho dhinacasan in wax loo qabto la doono dowladduna ay saa doonto dowladda dhexe dowladda maamul dowladda goboleedka jubbalandna ay sidaasi la eg oo lagaba yaabo in isfaham haddii la wada hadlo uu ka soo baxo ayna noqonin in xabad waxaan ku idhahdaay wax lagu xalliyo arrinka ka soo cusboonaaday degmada badhaadhe tuulada raaskambooni ciidamada shalay ka degay dowladda federaalku ay u soo dirtay iyo kuwa jubbaland oo sii joogay dhexdooda inayn xabad ka dhicin dagaalka soomaaliya maanta ka jiro laba weji unbuu leeyahay weji saddexaad inaan lagu darin dagaalka soomaaliya laba weji unbuu leeyahay weji saddexaad inaan lagu darin ummadda soomaaliyeed dhammaanteed meelay joogtaba inta gudaha joogto iyo intay dibadda joogto way tabaalaysan tahay waxaa kala goostay colaad abaaro fatahaad mashquul noloshii oo ku adkaatay maciishadii oo adkaatay dadkaa maanta inaan loogu darin siday nabadoonnada i horreeyey sheegeen inaan loogu darin haddaan waxba la taraynin inaan colaad lagu soo kordhin tan iyo markii khilaafka ku salaysan arrimaha doorashooyinka uu dhex maray maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa sii xoogaysanayey oo cirka isku sii shareerayay dhaqdhaqaaqyada iyo xiisadaha la xidhiira arrimaha siyaasadeed ee doorashooyinka salka ku haya iyadoona markii shalay madaxweyne axmed maxamed islaam la doortay ay dowladda federaalk ee soomaaliya bilowday dhaqdhaqaaqi military sanadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayaa sidan oo kale magaalada kismaayo waxaa ku dagaalamay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo sidoo kale maamulka jubbaland iyadoona dagaaladaasi ay dhiig badan ku daateen aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
isla wararka la xidhiidha xiisadda jubbaland ayaan ku jirnay qaar ka mida aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyey in khilaafka ka dhex oogan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland uu isu bedelo gacanka hadal waxaana soo baxaya baaqyo ku aadan labada dhinac oo ku boorinaya in la isxakameeyo rofeor liibaan ciise oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ayaa sheegay inay jirto fursad lagu wada hadli karo intaanay arrintu faraha ka bixin cabdulqaadir maxamed cabdulleh ayuu u waramay bismillahi raxmaan raxiim ani waxay la tahay xaaladda waa runtii meel adag bay maraysaa waana waxaan mar walbaba aan ka digaynay yani qadiyaddu in mar walbaba wada hadal iyo isu tanaasul haddii aanan lagu xalin in ay xataa heer colaadeed ay gaarayso mar walbana markii doorasho lagu jirana doorashada waa arrintii xataa muqdisho xabadii ka dhacday marka anigu waxay la tahay marka kan waxay u baahan tahay waayeelnimo in loo dhaqmo waxaa laga rabaa madaxda federaalkana waayeelnimo inay u dhaqmaan madaxda jubbalandna sidoo kale waxay u baahan tahay arrintan haddii kale waxa weeye colaad oo oo oo aad yani dadkii dadweynihii dhex gala oo aanooyinka dhex gala oo qabiileed bay dhici karta qabaa'ilkii dhexdooda iyo yani in ay marka qadiyadii inay isbedesho ayaa dhacaysa marka arrintaasna aadaan uga digaynaa marka waxaan isleeyahay waa sax markii wadahadal la galoba qolo walba waxaa la yidhaahdaa dhinacay ku saxsan tahay ayay ka fiirinaysaa laakiin mar walbaba qadiyadda waxaa ku dhimanaya nabadii xasiloonidii yaa meesha ku dhimanaysa markan waxay la tahay profesor markaad fiiriso jubbalandna markaad fiiriso jubbalandna tillaabay qaaday go-aan siyaasadeed ay gaartay doorashuu qabsaday dowladda dhexana waad ogeed xalay warbay soo saartay la kharitay in maxkamad sare la aado marka maxaa la gudboon dowladda federaalka markaan ku horeyno
ani waxay la tahay horta dowladda federaalka wax walba xataa haddii maxkamadda la aado ama maxkamadii la yidhaahdo oo maamul ahaan iyo arrintan dastuurka siduu yahay xataa haddii la fiiriyo dadka sharci yaqaanada iyo talo talo sharci waxaa soo baxaysa iyo jihayn sharci ayaa dhici karta laakiin wax walba waxaa ka daran oo wax walba ani waxaan aada uga digaya in dhaco oo ciidamo isku dhow la isu keeno arrintaas wey arrinta wax walbaba soomaali oga daran oo aan yani gadaal noo celin karta khilaafaad waa jiri karaa waxyaalo ka fara badan way jiri karaan lakiin waxay u baahan tahay waxaasoo dhan in wadahadal iyo bresharo iyo cadaadis iyo waxyaalo fara badan in lagu xaliyo maantana waa kaalintii culummada aqoon-yahankii dadkii waxgaradkii ay kolkii siyaasiyiintu ay ka wareerto oo ay garan waayaan qof kastaba ay isku muuqdaan oo dad isfiirsanaya ay noqdaan waa waa kaalinteeda kolkay qaadan lahaayeen laakiin caqligu inuu mar walbaba u shaqeeya ayaa ka muhiimsan ugu dambayn waxaan ogahay in hadda haddii ay iska fogeeyaan dhinaca laakiin waxay ku dambayn doonaan markay mashaakil badan dhaco in ugu dambayn xalkii iyo maxaa noo nabad ah mar wixii aad gadaal ka qaadan lahayd khasaaro fara badan dabadeed maanta inaad qaadato oo siyaasigu meel dheer in wax ka fiiriyo ayaa la rabaa maxaana suuragal ah marxaladan in uu ka fekero iyay u baahan tahay waan gartay maxaa ka dhalan karaa arrinta ciidamada waxaad ogtahay dowladdu raaskambooni bay ciidamo muqdisho laga qaada la geeyey jubbaland kismaayo dhaqdhaqaaq ciidamo uu axmed ka wadaa markaad fiirisana xiisad colaadeed oo dhanka ciidankaa la dareemaya marka maxaa la gudboon labada dhinac ani waxay la tahay hadda arrintan haddii ciidamadu ay isku dhawaa laisku dhawaado keshonkaana uu yani jiro hataa waxa wararku kala sheegayaan in xataa aagagii ay ku jireen ciidamada inay kasoo baxeen oo maxaa la yidhaahdaa xagga nabadda iyo waxa ay lahaayeen inay kasoo wada baxeen oo mid kastdhiilada dhacday oo dhinaca uu taageersan yahay inuu aado marka waxyaalahaasoo kale waxay keenaysaa arrin aad yani maadaama xukuumadda hadda federaalku iyadoo tahay mas-uuliyaddii koowaad ay ku dhacayso haddii rascamboni laga dhigtay saldhig oo qoladan ay u dareemaan inay handadaad iyo wax ay tahay laysu dhaqaaqo marka waxaa imaanaysa meesha dagaal baa dhici kara waxa weeye alal aqal in dowladduna dhinaca aysan u dhaqaaqin axmed madoobe iyana in aysan mar walbaba ay dhihin xagga tahdiid nagaga jiraa maadaama xukuumaddu iyadu waxaa dhici karta inay tiraahdo federaal baan nahay anagu waxaan kala wareegnay admis marka meesha marka waxay u baahan tahay meesha in ay ku sugnaato macnaha marnaba soo dhaafin marxaladan sideeda iyo sideeda in lagu hayo aysan soo dhaqaaqin kuwa ka axmedna in la yidhaahdo la dhex galo waktigaan ay u baahan tahayna laisku laisku fiiriyo anay saasay ila tahay waangar maxaa laga baran karaa markaad fiiriso dowladda dhaqa iyo dowlad goboleed isqabto oo ciidamo la adeegsado dowladdii madaxweyne farmaajo waxaad ogeeday wixii ka dhacay galmudug taaramkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud kismaayo gudaheeda lagu dagaalamay maxaa laga baran karaa xaaladahan markay yimaadaan isticmaalka ciidamada iyo dagaaladan meelaha xungaaraahi maxay tahay sababta cilmi looga baran la'yahay
wallahi waan wa wa waa senaariyodii la soo celiyey hadda maamul goboleedyada ha noqoto magaalada muqdisho ka dhacday laakiin akhiiran waxay noqonaysaa dee wixii dadkii in laysoo fadhiisto wixii macquulka ah ee markaa laga badin waayo in mataqaana la la isticmaalo hadda inaad qaadataa habboon hadda inaad qaadataa habboon oo dhiigga muslimka ah yacni la la xifdiyo oo aan dagaal la gelin laakiin qolo kastana wixii loo caqli celin karana loo caqli celiyo leanna waxa weye middan hadda way soo noqnoqotay meelo kastaba way kusoo noqotay oo waxa weeye waxay ku dhammaataa un keliya yani zero game wax u xaqiijinayana ma jiro maanta haddii ay ciidamo aad u xoog badan waxyaalaha kale yihiin oo dowladdu meel walbaba federaalku ay gacanta ku hayso waxba ma ahaateen waxaa la odhan lahaa waa sida laakiin waa ciidamadu way kala qaybsamaa heer federaal iyo heer ayay kala joogaan sidii la rabay ama isku dhexgalka ama isla shaqaynta ma aha walidaalika wax badan ayaa u baahan in laga fiirsado
aad ayuu mahadsan yahay rofeor liibaan ciise oo magaalada muqdisho ugu warramaya wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaad dhegeystayaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaa maalintii labaad ka socda dalka jabuuti shirka sanadlaha ah ee sideedaad ee madasha aragti wadaagga soomaalida kaasoo sanad walba uu soo qabanqaabayo macadka heritage ee daraasaadka siyaasadda ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho shirka ayaa sanadkan waxaa diiradda lagu saarayaa xoojinta xasiloonida gobolka iyo muhiimadda ay u leedahay u hogaansanaanta sharciga waxaana ka qaybgalaya mas-uuliyiin kala duwan iyo aqoon-yahano isaga kala yimid gobolka geeska afrika iyo qurbaha wariyaha v o eda jabuuti sagaal siciid faarax ayaa warbixintan inoo haysa fadhiga maanta ee madasha aragti wadaagay ee heritage oo maanta galay maalintiisii labaad waxyaabaha ugu waaweynaa ee maanta looga hadlayay fadhiga waxaa ka mid ahaa isku socodka bulshada ganacsiga wadooyinka iyo sidoo kale in la nadaamiyo canshuuraha laga qaado baabuurta u kala goosha dhulka soomaalida ee qaada maciishadaha kala duwan dr aweys alqarni oo ka mida maamulka heritage ayaan wax ka weydiiyey waxyaabihii ugu waaweynaa ee maanta kulanka looga hadlay mawduucii maanta laga hadlay shirka aragti wadaagga ee macadka heritage soo qaanqaabiyey oo dalka jabuuti ka dhacay wuxuu daarnaa runtii isdhexgalka dhaqaale ee bulshada bariga africa ama honof africa maaragtay economies waddamada ku bahoobay ee geeska africa sida xiriirka dhaqaale u wada yeelan karaan bulshada soomaalida ee geeska afrika degan oga faa'iidaysan karto caqabado badan baa wajahaya dhanka dhaqaale ama isocodka badeecadaha ama trade maxaa la dhahaa cooporationka waddamadaasi ka dhexeeya ganacsigu runtii caqabado aad fara badan buu wajahaya oo ay ka mid tahay arrimaha canshuuraha oo aad u kala duwan oo runtii caqabad ku ah ama baadhan ku ah bulshada soomaalida ee ganacsatada ah taasina u baahan tahay in la helo in la mideeyo maaragtay canshuuraha ee dowladuhu ay qaadayaan oo xuduudaha si ay u fududayso badeecadaha kala gudbaya oo ganacsatadu ay u kala gudbinayso ama u kala gooshayaan waddamada geeska africa marka waxaa kaloo ka mid ah arrimaha la xiriira socodka oo transportationka waddooyinkii iyo runtii airboorada iyo waxyaalaha ay dhahaan kaabayaasha dhaqaalaha oo aadka u muhiimka ah in maarata wax laga qabto aqoon-yahanada arrintaasi ka hadlay maanta waxaa ka mid ahaa doctor hodan ciise siciid oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida waxaana wax ka weydiiyey sida ugu sahlan ee ay dadku ku heli karaan dariiqyo ammaan ah
ganacsiga waa dad aada iyo aad ganacsiga u curiya iyadoo dagaalka intaasi socday waxaad moodeysaa in dhaqaalaha soomaalidu runtii uu waxaa waxa keliya oo kobcayay laakiin dee wadanku haddii la rabo inuu si fiican u horumaro oo dhaqaaluhu botenshiyalkiisa gaadho meesha maaha meesha uu gaari uu hadda joogo laakiin botenshiyalkiisa in badan uu gaadho waxaa weeye waa in security-ga xasilooni siyaasadeed in la helo taasoo markaa markay dadku xasiloon yihiin oo dariiqyadii laysoo gudbi karo oo muuska jamaama laga keeno la keeni karaa xamar isagoon soo qurmin waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in nabadda aad aada loo xasiliyo in dariiqyada laysu furo waad maqlaysa hadda xamar iyo waxaa laga yaabaa baydhabo inay wakhti qaadato haddii hoos la maro inay dhib tahay marka sideebaa marka haddii la rabo dhaqaalihii iyo iyo baacmushtarkii in la kordhiyo waa in la sameeyo institutionskii ama haykeladii siyaasadda keliya inaan lagu ekaanine dhaqaalahana la siiyo maaragtay fursad weyn waa run oo dee in gobolladu ay dhismaan oo gobol kasta iskiisa u dhismo wax fiican weeye wax xun maaha sistamka federaalka la qaatayna weli lama gudagelin saan anugu aaminsanahay si kastaba ha ku bilowdee marka gobollo kasta inay waxooda ay soo saaraan waxaa jira physical federalism wax la dhaho oo la qaybsanayo kharashka iyo la qaybsanayo waxa soo saarka labadaba wixii revenue-gana waa la qaybsanayaa kharashkana waa la qaybsanaya hadda waxaad moodaa dariiqyadoo kale ma aha dariiqyo oo ay hal gobol ku filan yahay wuxuu u baahan yahay lacag badan ama international communitigu caawimaad waxna ma tarto laakiin ay sameeyaan investment ay u sameeyaan maalgelin waxaa muhiima xasiloonida nabadda security-ga in la helo madasha aragti wadaagga heritage waxaa jooga wafdi ka socda somalilan oo matalaya xisbiga hadda la wareegay maamulka somalilan su-aalo la weydiiyey mas-uuliyiinta xisbigaasi waxaa ka mid ahaa in la furi doono waddada isku xirta laascaano ilaa iyo hargeysa xildhibaan axmed abiib oo ka mid ahaa wafdigaasi ayaan wax ka weydiiyey bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay idaacadda v o na waa idiin mahadnaqayaa adiga iyo howlwadeennadaada kale runtii su-aashaas waa su-aal muhiima dee furista waddada maaragtay laascaanood keligeed ma baahna somalilan ba xitaa u baahan in dadku isku socdaanna waa bilowga waxa weeyaan nabadda weeye in la isdhex maro oo dadku maaragtay macaash baa ku jira dhaqaale waddada dad baa ku noolaa magaalada burco iyo magaalada laascaanood labaduba jidkan bay ku noolaayeen maanta hadday labadiiba maaragtay aan maamulka isku tallaabaynin oon dowladdii ka dhexaysa weli isku socodka waday aanay jirin meeshoo laba ay dee la kala joogo waxaa muhiima in maaragtay dadku isdhex socdaan si bilowga nabadda u noqoto si bilowga maadaragtay isdhex socodkii dhaqaale u noqoto si bilowgii walaaltinimada u noqoto marka anagu shalayna maadaragtay waan maadaragtay saaxiibkay xildhibaan axmed jaamac saalax oo ka hadlayay anigu ra'yiga waan qabaa in la maadaragtay waddadaas la furo oo digriwatooyinka ugu horreysa madaxweynaha cusub ay kusoo bilaabanhoos magaalada burco oo boqolkiiba sagaal iyo sagaashan laga soo doortay madaxweynaha cusub xaq bay ugu leedahay in ilahayga dhaqaale loo furo haddaan cid kale loo daniinba marka waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inuu inuu furi doono laascaanood maamulka maanta joogana waxaan rajaynaya iyaguna inay furi doonaan waa iyaga laftooda u baahan in dhaqaale isku socdaan dadkii xanuunsanaya isku socdaan caafimaadka doonay isku socdaan insha allah haddii oo imika culays badan la kulmo markay dhaqaatiirta booruma imanayaan ama hargeysa meel fog bay ka soo wareegaan marka insha allah fursaddaa in loo furo waan jecelnahay aad baanan maadarta madaxweynaha cusub aan ugu garab istaagi doonaa insha allah haddii la ihahdo aad iyo aad baad mahadsantiin sagaal siciid faarax v o e jabuuti
halkaa dhegeystayaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a dowladda qatar ayaa horaantii bishan sheegtay in hogaamiyaasha siyaasadda ee ururka xamaas ay ka baxeen dhulkeeda dhowr ka midana ay tegeen dhinaca turkiga tallaabadaasi ayaa madaxda xamaas oo ay ugu wareegeen turkiga ayaa waxaa kasoo horjeestay maraykanka oo uga digay dowladda turkiga in ay gabaad iyo meel ay ku nabadgalaan siiso madaxda xamaas dorian jones ayaa warbixintan ka soo diray istanbul cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya faahfaahinta qatar ayaa akisay dadaaladii dhexdhexaadinta ee u dhexeeyey xamaas iyo israa'iil horraantii bishan islamarkaana shaacaysay in xubnihii wadaxaajoodka ee kooxdu ay ka tegeen dalkan ku yaalla gacanka maraykanka ayaana tan iyo markaasi turkiga uga digayay inay martigeliyaan hogaamiyayaasha xamaas hafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka matthew miller ayaa isagoo warfideenyada la hadlaya toddobaadkii hore yidhi ma aaminsanin in hogaamiyaasha kooxdan argagixisada arxagka daran ay si raaxa leh ugu noolaan doonaan meel uun madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa taageera daacad u ah xamaas islamarkaana kooxda ku tilmaama dhaqdhaqaaq xoreyna iyadoo xataa uu ku dhawaaqay maalin qaran oo loo baroor diiqayo dilkii ismaaciil haniya oo ahaa hogaamiyaha xamaas dadka arrimaha falanqeeya ayaa sheegaya in hogaamiyaha xamaas ay si joogtaa u booqanayeen turkiga zoli ozil waxa uu xidhiirhka caalamiga ah ka dhigaa maxadka human sciences ee magaalada vienna way imanayeen oo ay ka tegayeen turkiga muddo sannad ah haniya oo israa'iiliyiintu ay ku dileen dahraan turkiga ayuu joogay toddobadii oktoobar ee sannadkii laba kun saddexiyo labaatan wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakaan fidaan ayaa sheegay in aanay jirin qorshayaal ay xamaas xafiis siyaasadeed kaga furanayaan turkiga hase yeeshee ankara waxa ay ka gows adeegtay inay sii wadayso siyaasadooda ay kula mucaamilayaan islamarkaana ay ku martigelinayaan xubnaha xamaas mascuuda kaasina waa la taliyaha madaxtooyada sidoo kalena waa brofeseer xidhiirka caalamiga ka dhiga jaamacadda yotebi ee magaalada istanbul ankara waa ay sii wadi doontaa mowqifkeeda marka koowaad marka labaadna waa ay sii wadi doontaa wadaxaajoodka xamaas si loo gaaro yegleelidda nabadda si dhaqsa ah waxa aynu ugu baahan nahay nabad iyo xasilooni da aynu taasi la gaadhna xamaas yaad la hadli doontaa israa'iil ayaa shirqool la beegsanaysa hoggaanka xamaas balse ilaa iyo hadda ma jiraana weeraro laga soo sheegay turkiga israa'iil ayaa sheegtay in xamaas oo ah urur maraykanku u yaqaano argagixiso inay turkiga u arkaana meel ay ku gabban karaan gaaliya lindon stans oo waxa ay ka tirsan tahay maxadka daraasaadka amniga qaranka
sida laga soo xigtay hogaamiyaasha israa'il waa ay heli doonaan hogaamiyaasha xamaas waana ay ku beegsan doonaan meel kasta oo ay ku helaan balse waa inaan xusno in turkigu uu uga digay israa'iil in ay ka howlgalaan dhulkooda marka mar kale tani waxaa xiisada aan loo baahnayn ay ka abuuraysaa gobol markii horeba la dhibaataysnaa xiisado badan xamaas ayaa weli haysatay in ka badana boqol haystayaal israa'iiliyiina waxaanay dadka arrimahan falanqeeya ay sheegeen in inkasta oo israa'iil ay turkiga ku dhaleecaysay xidhiirhkooda xamaas in xidhiirhka ankara uu weli israa'iil muhiim u yahay tanina waxa ay caddaatay markii bishanna warfidyeenadu ay sheegeen in taliyaha hay-adda sirdoonka israa'il ee shimbet uu dalka turkiga kula kulmay dhiggiisa dalkaasi turkiga zoli ozel waxa uu ka tirsan yahay maxadka human sciences turkiga iyo israa'iil waxay leeyihiin hal jid oo ay si furan isula macaamilaan iyo jid kale oo ay diblomaasi ahaan isula macaamilaan iyo iskaashi ammaanka ah sidaasi ayay mar kasta xaaladdu ahayd israa'iil ayaa u riyaaqday diiwaanka madaxweynaha la doortay maraykanka ee ah inuu taageero weyn u yahay israa'iil iyadoo keentay in laga dhigo in xidhiirka ay turkiga la leedahay xamaas uu noqon karo mas-uuliyad weyn oo ka dhalan karta qodob muhiim ah oo lala yeesho maamulka cusub ee maraykanka
aada ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o eda dorian jones halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a dowladda iiraan ayaa sheegtay in toddobaadkan wadaxaajood ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka ay la furayso wadamada faransiiska jarmalka britain haddaba maxaa iminka keenay in iiraan ay ku dhawaaqdo wadaxaajoodkan warbixin gaar ah oo ku saabsan amuurtan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil kulankan oo loo qorsheeyey inuu qabsoomo jimcaha nafoodda inagu soo haya waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan afhayeen u hadlay wasaaraddaasi ayaa sheegay in arrimo ay ka mid yihiin gobolka iyo caalamka oo ay ku jiraan falastiin iyo lubnaan iyo weliba mashruuca nukliyeerka iiraan lagaga wada xaajoon doono kulankaasi hay-adda caalamiga ah ee quwadda nukliyeerka ayaa soo saartay qaraar ay iiraan ku cambaaraynayso waxa ay ugu yeedhay wada shaqayn la-aan saddexdan dal oo ay wakiiladoodu la kulmi doonaan madaxda iiraan ayaa ka mid ahaa dadka u codeeyey qaraarkaasi sagaal iyo toban dal oo ka mid ah shan iyo soddonka wadan ee xubnaha ka ah ururkan ayaa u codeeyey in iiraan la cambaareeyo tan ayaa waxay badankeedu ahayd oo keliya waraabe ujaag halka ay laba iyo toban dal ka aamuseen ruushka shiinaha iyo dalka afrika ku yaalla ee burkina faso ayaa ka codeeyey qaraarkaasi codaynta khamiistii ayaa noqonaysa markii saddexaad ee hay-adda qaramada midoobay ay qaado tallaabadan oo kale tan iyo sanadkii labada kun iyo labaatankii arrinkan ayaa imanaya kadib markii xaaladdu cirka isku shareertay ee barnaamijka nukliyeerka iiraan dadka diidan barnaamijkan ayaa aaminsan inay tehraan doonayso inay samaysato hubka nukliyeerka ah laakiin iiraan marar badan ayay ka hortimi sheegashadaasi waxaa kale oo laga casi qabaa in madaxweynaha maraykanka ee la doortay donald trump inuu xiisada uga sii daro haddaba waa maxay sababta ay iminka wadamadani ula kulmayaan iiraan su-aashaasi ayaan weydiiyey dhaktar cabdiweli maxamuud guray oo ah falanqeeyo degan magaaladan london waxaan sidan ula soconnaba shirkan ujeedadiisu tahay ama wadahadallada nuclearka oo ay yeelanayaan ay yeesheen faransiiska iyo jarmalka iyo u k wax badan baa waxaad moodaa arrintan hore inay usoo taxnayd barnaamijku tan kuma salaysnayna waad la socotaa xilli hore ayaa arrintaanu maaragtay taagnayd haddaba sideeda marka aynu la soconno arrimahan jira maanta waynu la soconnaayo waxaa ka socda dagaallo fara badan baa waxay ka socdaan bariga dhexe geopolitical iyo wax fara badan oo isbeddelaabaa muuqda oo dagaal arrimahan ay ku salaysan tahay iiraan iyo marxaladda eedayntii dhoweyd oo ay ku eedaysay quwadda caalamiga ee nuclearku iiraan in ay wax sii maaragtay qaabaysay hadda eeraanna ay ka hadashay dhowr arrimoodna ay uga hadashay iyagoo waa mar ka hadlahaya inaysan u dulqaadan karin waddamada yurubna uga digtay xanaanta i e e aynaysan macquul ahayn aysan u dulqaadan karinna waxa kala badan oo kale fogaanshaana ay keenayso waxa ay kaloo kala hadleen xayiraadda faraha badan oo lagu soo rogay maraakiibta eiraan oo adduunka isugu gooshaysay waxayna beeniyeen inaysan waxba yaraata hub ah oo ay u diraan aysan jirin ruushka ama gantaalla ah sidaasoo kale aynu la soconnaayo waxaa jira arrimahan taaganaha oo mararka lubnaan waxaa ka socda dagaalka aynu la soconno iyo dhinacaas iyo palestine waxaad moodaa inay influence badan ku leedahay iiraan waddamada faraha badanna ay xiiseynayaan sida faransiiska oo aada iyo aad u taabacsan lubnaan iyo siyaasadahan jira oo mararkan dhimasho iyo dhaawac iyo dagaaladan taaganaha oo bariga dhexe yaa waxaad moodaa in ay marka ujeedadoodu tahay in ay bal arrimahaasna in laga wada hadlo jimcihii iiraan waxay ku dhawaaqday habayn taxane ah oo cusub oo horumarsan dhinaca teknolojiyada sifayska uraniumka tayeysan ee gaasta behrows khamalvandi oo ah hafayeenka hay-adda tamarta atomiga ee iiraan ayaa u sheegay t v-ga qaranka dalkaasi in ay si weyn u kordhin doonaan awoodda kobcinta iyadoo loo adeegsanayo noocyada kala duwan ee mashiinada horumarsan marka uu donald trump yimaado xafiiska sanadka cusub maxaa laga fili karaa inuu ka yeelo barnaamijka nukliyeerka iiraan waa kan mar kale doctor cabdiweli maxamuud guray haddii uu xilka yimaado madaxweynaha trump runtii waxaa muuqata wax badan baad waxaad moodaa in ay daba socdaan doorashada madaxweynaha haddii aad fiiriso madaxweynuhu taariikhdii hore oo dhinaca iiraan haddii aynu ka soo qaadno taariikhdii hore oo iiraan iyo marxaladihii jiray waa dareemi kadhaayo dee waxaa arrimahan hadda maanta socdaa topic aanu uga hadlayna qayb ayuu ka ahaa joojinteeda iyo cunaqabataynteeda haddana waxaad moodaa waynu la soconnaay dadku waxaysan aada u fahamsanayn in bolosiga ay ku jidho siyaasadda maraykanku in ay national security ay qayb ka tahay ilaalinta israa'iil marka waxaad moodaa maadaama ay jidho cadaawad iyo dagaal hadda ka socda dhinacaas inuu madaxweynaha maraykanku uu goostay xataa dad fara badan oo dadkii xagjirka ahaa ah marka loo fiiriyo dowladda maraykanka oo ku qaabaysnaa waddamada ama iiraan ama waddamada bariga dhexe yaad waxaad moodaaba inuu boosaskii ku soo guray marka waxaa la isleeyahay kolle kaba marna in xaalad adag uu ka qaadan doono dhinaca kale inkasta oo ay ku dhawaaqday tayeynta barnaamijkeeda iiraan haddana waxay sheegtay in ay la shaqayn doonto hay-adda caalamiga ee quwadaha nukliyeerka xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqa sooranka britain ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a f p in ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo diblomaasiyadeed si aanu uga hortagno bay sheegeen iiraan inay samaysato hubka nukliyeerka sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii iiraan waxa ay heshiisa la gashay wadamada la sheegay inay quwadda leeyihiin oo uu maraykanku ku jiro si loo xakameeyo barnaamijkeeda nukliyeerka sababo la xidhiiro walaac laga qabo in wadankaasi uu samaysan karo hub nukliyeer ah laakiin sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii intii lagu jiray xilligii ugu horeeyey ee madaxweyne donald trump maraykanka ayaa ka baxay heshiiska oo cunaqabatayn ku soo rogay iiraan tallaabadaas oo xiisad ka dhex abuurtay washington iyo tehraan cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii amuuraha mareykanka oo iyaduna ku saabsan doorashooyinka ama kusoo dhowaada xubintii amuuraha mareykanka oo inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dalalka caalamka ayaa filaya deganaansho la'aan dhaqaale xilli madaxweynaha xilka maraykanka qaban doono donald trump uu ku hanjabayo tacriifado culculus gaar ahaan kuwa uu saaro dalka shiinaha sida warbixintan ku egaya wariyaha v o da bill gallo oo ku sugan magaalada siyool ee koonfurta kuuriya hubaan la'aantan ayaa dalal iyo shirkado badan ka dhigtay kuwo garanla sidii ay ula tacaali lahaayeen intii lagu guda jiray afartii sano ee hore donald trump waxa uu tacriifado waaweyn ku soo rogay dalka shiinaha arrintaasi oo roxday dhaqaalihii dunida haddaba ka hor imaanshihiisa aqalka cad mar kale waxa uu ku hanjabay soo rogidda tacriifado waaweyn oo ah boqolkiiba toban badeecadaha dibadda laga keeno iyo boqolkiiba lixdan kuwa shiinaha ka yimaada inkastoo shiinuhu aanu weli ka hadal hanjabaadaha trump laakiin waxa uu ka digay xiisado ganacsi oo hor leh mawning waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha kama jawaabayno su'aalaha bal ka soo qaad haddiida ku salaysan laakiin aan ku celiyo ma jiri doono qof guuraysanayo marka laga hadlayo dagaalka dhaqaalaha adduunyaduna kama faa'iidayso tacriifad kastaa waxay dhaawici kartaa dalalka u dhaqaalahoodu waxdhoofinta ku salaysan yahay hase yeeshee dagaal ganacsi oo weyn oo dhex mara maraykanka iyo shiinuhu fursado ayuu abuuri karaa dalal badan ayaa ka faa'iiday markii wax soo saarku uu ka wareegay shiinaha wasiirka ganacsiga ee tailan bichai natibran ayaa dhowaan v o a u sheegay in dalkiisa ay u soo wareegeen shirkado waaweyn oo markii hore deganaa dalka shiinaha waa in awood aan u helnaa sidii aan uga badbaadi lahayn run ahaan anigu dhibaatooyinkan waxaan u arkaa fursad ay tailan helayso waxaan rumaysanahay in waddankayagu uu dal walba u noqon karo goob ganacsi hannaankan ayaa se khatartiisa leh dalal badan oo ah kuwa ka faa'iideen shirkaduhu ay shiinaha ka soo wareegaan ayaa hadda si weyn ugu tiirsan inay maraykanka wax u soo dhoofiyaan arrintaas oo iyaga ka dhigaysa kuwo sidii hore uga nugul tacriifado aan wax kala saaraynin oo uu taram soo rogo walwalku wuu dhaafsiisan yahay dalalka maraykanka aadka ula ganacsada dhinacaasiya afrika halkaas oo la ganacsiga maraykanku uu kooban yahay tacriifado badani aad bay xaaladda u sii xumayn karaan sida uu sheegayo melvin voot oo ah madaxa hay-adda constituency for africa haddii aan ka hadalno wax soo saarka warshadaha haddii aan ka hadalno wax soo saarka beeraha sida cananaaska in suuqyada maraykanka uu tagaa aad bay u adkaan doontaa marka rajo wanaagsan kama qabo dagaal dhaqaale oo dhex mara maraykanka iyo afrika waa marka laga hadlayo haddii tacriifadaha la kordhiyo hubaan la'aanta badankeedu waxay ka imanaysaa trump oo aan la saadaalin karin xilligiisii hore waxaa tacriifad baan soo rogayaada u adeegsan jiray si uu ugu gorgortamo inta aanu dal kale heshiis dhaqaale la gelin waa kan jayan menon oo ka tirsan macadka daraasaadka ee koonfur bari asia trump ma aha kuwa wax isku kooba waxay la tahay waa nin heshiis wax isweydaarsi raadinaya waa sidaas sida uu doonayo inuu isu soo bandhigo marka waxa uu jecel yahay ganacsi xor ah oo isagu kaalin ku leeyahay menon ayaa sheegay in dalalka uu trump beegsanayaa ay heshiisyo cusub u soo bandhigi karaan intii ay tacriifadaha la saaray kuwo kale uga jawaabi lahaayeen arrintaas oo iyaga iyo dhaqaalaha dunidaba dhaawacaysa soo jeedinada trump kulligood ma wada aha kuwo sii kordhinaya in maraykanku uu noqdo mid isaga uun wax isku kooba trump waxaa kale uu soo jeediyey in dib looga noqdo kabidda dhaqaale ee lagu samaynayo baabuurta korontada ku shaqaysa oo uu meelmariyey madaxweyne joe biden waa kan mar kale jayant menon arrintan waxa uu ku sheegay mid xun maruu marti ku ahaa boodhkastka j rogan marka waxay u eg tahay inuu ka noqon doono marka taasina waxay u wanaagsan tahay mugdigii galay dhaqaalaha dunida waxaa jira khataro iyo fursado xilli dunidu ay isku dayayso inay ogaato sidii ay ula tacaali lahayd soo noqoshada madaxweynaha aan la saadaalin karin ee maraykanka donald trump
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
dowladda soomaaliya xalay waxay waxba kama jiraan ku tilmaantay natiijadii ka dhalatay doorashadii shalay ka dhacday magaalada kismaayo ee axmed madoobe loogu doortay madaxweynaha jubbaland kulan ay xalay isugu yimaadeen golaha wasiirada waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada jubbaland iyo isdoorashada hogaamiyihii hore ee jubbaland sida ay hadalka u dhigeen in labaduba ay yihiin sharci darro dowladda soomaaliya ayaa ciidamo fara badan waxay ka dejisay qeybo ka mid ah deegaanada jubbaland xaaladda ka soo cusboonaatay maamul goboleedka jubbaland natiijo noocay ah baa laga filan karaa waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah guuleed cabdimaalig axmed oo ka mid ah dhallinyarada reer jubbaland iyo cabdulaahi cali maxamuud oo siyaasadda ka faallooda hadalka waxaa ku horeynaya guuleed cabdimaalig
jubbaland kama duwana jubbaland labada kun iyo sagaaliyo tobankii oo intuu tegay uu soo hambeliyeyey isagoo madaxweynihii ka horeeyey uu ku tilmaamay sida maanta uu ku tilmaamayo hogaamiye hore markaan waxaan aaminsanahay jubbaland doorashada ay qabsatay inay iyadoo madax bannaan tahay ay maanta ay habooneed waqti ugu wanaagsaneyd ay dhacday doorashadu ciidamada la diray ee la geeyey raskamboni ma aaminsani inay soo kordhin doonaan wax aan ahayn wiilal soomaaliyeed oo ku dhintay dagaal siyaasadeed laga heshiin doono iyadoo maanta se ka warqabtaana jubbaland ay tahay saldhigga ugu weynay ku leeyihiin soomaaliya al-shabaab oo maanta inta siyaasad ciidan loo diraya ay mudneyd in al-shabaab la soo dagaaltamo waxaan aaminsanahay inay siyaasad xumo iyo fashal siyaasadeed ay ku tahay madaxweyne xasan iyo tiimkiisa wasiirada markaan waxaan aaminsanahay inay jubbaland ku saxan tahay inay doorashada qabsato si nabadan ay kusoo dhammaato wayna ku dhammaatay ilaahay baa ku mahadsan waa mahadsan tahay guleed markan waxaan siinayaa cabdulaahi cali maxamuud waa mahadsan tahay xuseen xasan dhaqane adigii dhammaan bahda v o a waxaan kaloo mahad celinayaa saaxiibkay guuleed oo dooda igula jiro intaas kadib arinta jubbaland niyo waa arrin aad iyo aada u cakiran oo culeyskeeda wadato khilaafkaas iyo murankeedana waxauu soo bilowday kadib markii shirarkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada u dhexeeyey oo ka baxay hogaamiyihii jubbaland master axmed maxamed islaam axmed madoobe kaasoo qaatay go-aan gaar ah oo ah in uu qabsado doorasho oo aanay raalli ka ahayn dowladda dhexe heshiisna aanay ku ahayn guud ahaan musharaxiinta la tartamaysay maamulkiisa marka arintaas waxay keentay marka in wadahadallo iyo dadaalo badan ay dowladda ku bixisay sida arintaas dib ugu soo celi lahayd shirkan loogu guul daraystay haddana ay maras stateki ugu darnaa oo ah in la isku adeegsado ama la isku isticmaalo hab military marka way dhici kartaa arrintaas in ciidamada ay dagaalamaan ama ay gacan iskula tagaan saacad walba iyo daqiiqad walba cabdulaahi waa mahadsan tahay guuleed sida aad maqlaysid cabdulaahi waxa uu leeyahay dowladda soomaaliya dadaal ayay waday laakiin madaxweynaha jubbaland ee shalay dib loo doortay isaga ayaa ka madax adeegay qaabkii la rabay in lagu hago siyaasadda dalka iyo midda jubbaland haye
aad baad mahadsantii v o mar labaad walaalkeena aad buu mahadsan yahay soomaali hore waxay u tiraahdaa gacmo daahira ayaa wax dhaqa marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagaa laga hayaa ilaahay waxaa leedaa laba meel haaha nagawada yeersiin khudbadiisu way wada koorgareysan yihiin isagan baa laga hayaa jubbaland iyada constitution leh iyadaa yacni dowladdu waxay leedahay un keliya kormeerid iyo korjoogteyn in shuruucdii iyo hanaankii la marayo loo maro yani in doorashada u dhacday si saxa ama inaan ahayn si sax aan ahayn waxaad ka warqabtaa extension ayuu madaxweynuhu rabay oo maamul goboleedo kalena ay wada rabeen madaxweynuhu isagu diiday labada kun iyo sagaaliyo tobankii hadda mandatekiisa uu dhammaaday marka anigu waxaan qabaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud weli wuxuu marayaa heerkii uu marayay labada kun iyo saddex iyo tobankii ciidamada gado iyo maxaa la yirahdaa raskamboni la geynayo maanta waxaan ila quman in maanta jubbada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe al-shabaabkii way soo xoogeysteen waxaad ka warqabtaa gobolada galguduud al-shabaabkii joogayay laftigooda inay dib rogaal celin u sameynayaan marka maanta ma qabin madaxweynuhuna ilama ahayn in isagoo og dhibka ay leedahay isqaqabsi siyaasadeed heerku gaarsiiyo soomaaliya maanta qorshuhu wuxuu ahaa inuu ku mashquulo dagaalka al-shabaab madaxweynuhu waxay ahayd inuu jubbaland intuu al-shabaab ka xoreeyo marka wixii qorshaha labaad ee dambe laga yeelayo axmed madoobe laga yeelo waa mahadsantahay guuleed cabdulaahi waa maqlaysaa sida uu hadalka u dhigayo guuleed maxaa ka leedahay
sidaan ka warqabno dhammaanteen taariikhiyan maamulka jubbaland waa maamul markiisi hore kusoo aas-aasmay qaab foodo ah kadibna kusoo qaangaaray qaab foodo ah haddana rabo in weli uu kusii jiro ama uu ku tarmo qaab foodo ah sababtan waxay tahay tusaale markii aan usoo qaadan laba kun saddexiyo tobankii markii la aas-aasayey waxaa jiray muran badan iyo buuq badan oo u dhexeeyey gobolladii laisku darayay oo lagu mideynayo maamulka jubbaland oo ahaa jubbooyinka iyo gado buuq badan ayaa ka jiray siyaasiyiintii iyo bulshada rayidka iyo qeylo badan ayaa ka jirtay waxayna ahayd taaramkii hore ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayadoo waxaasoo dhan ay jiraan ayaa ugu dambeyn waxaa loo tanaasulay oo waxyaabo badan looga madax dadbaday madaxweyne axmed madoobe sidoo kale laba kun sagaaliyo tobankii wakhtigiisii markii uu dhammaaday xilligii madaxweyne farmaajo la yiri doorashada dhexda soo dhig oo maamulka iyo bulshada maxaan ku rahdaa ha kula qaybsato howshan ayadana uu ka biidiiday tii laga maray waa ogeed in maxaan ku rahdaa xataa bulshadii cunaqabateen la saaro asaga dartiis maamulkiisa fadhiidkaa darteed kadib ilaa iyo hadda maamulka toban sano ayuu jiraa ka badan dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan iyo siyaasad ahaanne wax horumar weyn oo uu sameeyey ilaa iyo hadda ma muuqato marka waxaa isleeyahay markan waa markii ugu dambeysay taliya shub oo hadlayan wuxuu yidhi haddii marko ee kuu martay buuq iyo qaale inaa wax ku heshid tan waa ti aa ku dhiman lahayd marka waxaan leeyahay madaxweyne axmedoobe tan waa tii ugu dambeysa oo siyaasadda uga bixi lahaa
waa mahadsantihiin labadiinaba dooda waa soo gabagabeynaynaa guuleed cabdimaalik axmed adigaan ku siinayaa xaaladda ka jirta gobolka waa ka warqabtaa iyo weliba siyaasadda guud ee dalka dhaqdhaqaaqyada socda marka la fiiriyo maxay kula tahay xalka labada dhinac laga filan karo ama dan u ah shacabka deegaanada jubbaland ay tahay in la qaado anigu waxaan qabaa waxa ugu horeeye xalka wuxuu noqonayaa horta in dhiig muslim iyo dhiig ummad soomaaliyeed iyo dhiig dhalinyaro soomaaliyeed horta in la badbaadiyo ciidamo las hordhigo xal ma keeno waxaad ka warqabtaa xasan sheekh maxamuud door walbuu soo noqdo waxaa dhacaa dagaalo siyaasadeed qabiilo waxaad ka warqabtaa dagaaladii dhex mari jiray puntland iyo galmudug markaan waxaan qabaa dagaal xal mar kasta ma noqdo waa in miiska wada hadalka la fadhiisto ugu yaraanna axmed madoobe la siiyo laba sano oo kumeel gaara oo sidii dowladdii hore o kale in laba sano ama hal sano kumeel gaara maanta yacni qof maanta la dhihi karo booskiisuu bedelaya waqtigan hadda hal sanadkan joogo marka waxaa ila tahay in laba sano oo kumeel gaara la siiyo dagaalada la wadana la joojiyo ciidamada la geeyana la soo celinaya al-shabaab meesha ku xoreeyaan anigu waxaan qabaa dagaali xal ma ahan la heshiin doonaaye dhalinyaro soomaaliyeed meesha lagu galaafanin baan leeyahay asalaamu calaykum waa mahadsantahay guuleed cabdulaahi cali maxamuud gabagabada dhankaada ani waxay ila tahay weli horta dowladda soomaaliya ma aysan sheegin ama ma aysan iclaaminin dagaal ay kaga soo horjeedo maamulka jubbaland taas beddelkeeda waxay sheegtay in iscaleymasaarkii madaxweyne axmed madoobe shalay iscaleylama saaray inay tahay waxba kama jiraan dhammaan doorashooyinkii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha uu sameeyey waxaa kale golaha wasiirada ay xalay soo jeediyeen in maxkamadda sare ay dacwad ku soo ogto marka tilaabooyinkaas markaa fiirisid waa tilaabooyin loo qaada xagga sharciga ah laakiin soomaalidii waxay dhahdaa nin qoyan biyi kama cabsado marka axmed asagaa militari ah oo haddii maanta dagaal uu bilaabo kolley way ka suurtoodaaye asagay dhibaysaa laakiin aniga waxaan jeclaan lahaa inuusan dagaal bilaabin dadkaasna wakhti badan oo ka dhumiyey wakhti kale uusan ka sii luminin bulshada jubbaland ay iskugu imaato wadahadal iyo nidaam dowladdana dhinaca ay ka raacdo mana jiro maamul keligiis go-aan gaari karo waddankan waxaa ka mas-uul ah dowladda dhexe ee soomaaliya amaasati
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynana baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo xadhigiisa sirosirawan xajidhaha sirosirawan oo xusuusta sirosirawan